طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib weli waxaan ku jirnaa xadiidkii koowaad waxaan soo gaarnay fawaa'idii xadiidka laga qaadanayay shiikhu wuxuu leeyahay faa'iidada koowaad xadiidkanu waa mid ka mid a axaadiistii islaamku uu ku wareegayey sidaas darteed ay culimmadu waxay yidhaahdeen islaamku wuxuu ku wareegaa laba xadiid oo kan iyo xadiidka caaisha ah man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun qofkii camal sameeya oo aan sharciga waafaqsanayn fahuwa raddun waa marduud marka xadiidkan inama alacmaalu binniyaat wuxuu cumdo u yahay acmaashii xagga qalbiga ahayd marka wuxuu miisaan u yahay acmaashii qarsoonayd xadiidka caaishana wuxuu miisaan u yahay acmaashii muuqatay qof marka mukhlis ayaa jira oo aad iyo aad maarata niyaddiisu u fiican tahay oo marka uu camal samaynaayo allah ula jeeda iyo aakhiro laakiin bidcooyin fara badan buu ku dhex jiraa haddii aad fiiriso dhinaca niyaddiisa niyaddiisu way wanaagsan tahay haddii laakiin camalkiisa aad fiiriso waxaad arkaysaa camal xun inuu yahayoo marduud ahoo lagu soo celinayo aan laga aqbalaynin sababtuna waa maxay shareecadii muwaafaqsanaa tusaale kale uu sheegay shiikhu ninbaa salaad u istaagay si fiican buu salaaddii u dukanayay laakiin aabbihiis buu istususaayey cabsi uu ka cabsanaayo qofkaas marka ikhlaaskii baa ka tegey sidaa darteed lagu abaalmarin maayo waxa uu la imaanayo laakiin taa waxaa ka duwan haddii uu u dukanayo cabsi uu ka cabsanaayo aabbihii inuu garaaco ile waa mashruuc in ciyaalkii marka ay maaragtay toban gaaraan lagu garaaco salaaddii cabsidaa marka cabsi uu ka baqaayo garaacaas haddii uu u dukado ikhlaaskii baa ka tegey lama laha qofkaas waa qof alle ku caabuday salaaddiisa faa'idada kale ee xadiidka laga qaadanayo faa'idada kale ee xadiidka laga qaadanayo waxay tahay faa'idada labaad ah inay waajib tahay in cibaadaadkii la kala saaro oo qaarkeed qaarkii kale laga saaro oo ay kala baxsanaadaan niyaddaana kala bixin karta cibaadaadkiina laga saaro oo laga sooco mucaamalaadkii maxaa yeele rasuulku sal slm wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku ansaxdaa ama lagu aqbalaa hadba maaragtay niyadu sida ay tahay iyo sababta niyada tusaaleyaan samaynaynaa buu leeyay ninbaa wuxuu doonayaa inuu salaaddii duhur dukado waxaa waajib ku ah marka inuu duhurkii niyeysto si macnaha salaadihii kale iuga soocanto salaaddi duhur uga soocanto soocanto haddii laba duhur lagu leeyahay oo mid qallaan lagu lahaa duhurkii shalay iyo duhurkii maanta waa inuu kala soocaa sababtoo salaad walbaahi niyo gaaray leedahay qof baa gurigiisa ka soo baxay markii wakhtigii duhurku soo galay isagoo weese qabayuu soo baxay masjidkii buu soo galay laakiin maskaxdiisa kuma jirto salaadan inay salaaddii duhur tahay tii casri inay tahay tii cishe inay tahay maskaxdiisa waxba kuma soo dhicin laakiin salaaddii un wakhtigaa la dukanayay waajibka ahayd unbuu xasuustaa niyadaasu ma anfacaysaa marka guud isagoon waxba kala saarin laakiin fardigii wakhtiga keliya uun iska niyeysan mase anfici mayso sheikhu wuxuu leey jawaabtu waxay tahay haddii la qabto qaacidadan awal soo sheegnay niyadaas waxba kama jiraan buu leeyahay sababtoo ah duhurkii inuu gaar u soocay ahayd oo uu niyeysto xanaabiladu marka sidaasay qabaan nimankan madabkan xanaabiladu sidaasuu qabaa qowl kalaa jira oo ah in niyaddaasu ay ku filan tahay guud ee fardigii wakhtiga salaaddii wakhtigaa laga rabay uun inuu dukanayo uu soo galo masjidka shartina maahay leeyihiin in salaaddii gaarka ahayd ee wakhtigaa wakhtigeedu markaa uu joogay inuu maar sii tacyiiniyo shardi maahay leeyihiin marka imaam axmedna waa laga wariyey bay leeyihiin riwaayadaas qofku marka haddii uu niyeysto salaaddii wakhtigaa joogta inuu dukanaayo waa ay ku filantoo buu leeyahay sheekh bin cuthaymiin qowlkaasaana saxa buu leeyahay oo dadku yacni si kaleba arrimi ugu fududaan maayaan oo camalka isugu toosi maayaba sababta qofku degdeg buu kusoo bixi karaa marka qaarkood markaasuu salaaddii iska gelaya allahu akbar buu leeyahy imaamkii wuu la dukanaya salaadda duhurka marka maskaxdiisa kuma soo jirto kuma soo dhicin laakiin waxa uun maskaxdiisa ku jirto salaaddii wakhtigaa uun lagu lahaa inaysa wuxuu gurigiisa uga soo baxana waa inuu salaaddii dukado haddii marka madhabkoodii la qabto madhabka xanaabilada waxaa la leeyahay soo celi laakiin sheikhu wuxuu leeyahy haddii qowlka saxiixa la qabto waxaan leenaha salaaddii soo celin maysid taas baana dadka aad macnaha u anfacaysa buu leeyahay aad bayna u dhacdaa xataa imaamka laftiisaa dhici karta imaamkii dadka salaadda dujinaayay yaa dhici karta inuu laftiisu u xalmaamo oo uu allahu akbar yidhaahdo isagoo haddee salaaddii markaa la joogay duko isleh marka waa tanoo kale lamid taha marka sida raajixa waa maxay inaanu soo celinaynin salaaddii faa'idada saddexaad ee xadiidka laga qaadanaya maxay tahay waa isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo ikhlaas in lala yimaado oo allah camalkii loo saafi yeelo maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam dadkii wuxuu u qaybiyey laba qaybood qaybta koowaad waa qof camalkiisa ula jeeda allah iyo daartii dambaysay qof kalena waa cagsi oo adduunyo iyo waxaasuu raadinayaa dad buu istutusayaa marka waxaa la isku tirtirsiinayaa in ikhlaas la sameeyo oo allah camalkii loola jeedo maxaa yeele annaga waxaana loo abuurayba inaan cibaadada allah u saafi yeelno alla wuxuu yidhi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jinnigii insigaba uma aanan abuurin ilaa inay cibaadadii ugu keli yeelaan moogiye oo ay tawxiidkii ku dadaalaan marka niyadii oo la saafi yeelo waa asal marka faa'iidada afaraad ee xadiidka ku jirta waxay tahay sidii wanaagsanayd ee rasuulku sal alla alay slam uu saxaabada wax u baraayey hadalkiibuu marka uu kala qaybqaybinayey oo wuxuu yidhi rasuulku sal slam innama alacmaalu binniyaat taas waa wixii marka camalka ku saabsanay iyo wixii la samaynaayay wa innamaa likulli imri'in maa nawaa buu yidhi taasna waa kii loo camal falaayey oo in loo saafiyo la cibaadada ay ahayd oo allah ah waxbariddiisii wanaagsaneed maarata rasuulka sal ly slam waxaa kaloo ka mid a inuu rasuulku sala alla alay slam hijradii u qaybiyey laba qaybood mid sharci ah iyo mid aan sharci ahayn yacni mid sharciga waafaqsan oo alla uu jecel yahay oo ajir laga helaayo iyo mid aan ajir laga helaynin qaybintaa marka lakala qaybinayo wix baa lagu fahmaa marka sidaa darteed qofka dadka wax baraaya waxaa munaasab u ah inaanu masaa'ishii hal mar wada sheegin oo aanu iska tixin uun sababto waa la halmaamayaa markaas ee waa in marka hore uu maaragtay diyaarin sii sameeyo oo usuul uu sameeyo iyo qawaacid taas baa cilmigii qalbiga ku sugaysa laakiin haddii wixii laiska sheego oo laiska maaragtay boobsiiyo qofkii dhaqsuu hilmaamayaa faa'iidada shanaad ee xadiidka ku jirtaa maxay tahay waa in rasuulka sal ly slam sheegiddiisii lala xiriiriyey sheegiddii alle iyadoo wow la isticmaalaayo faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi baa layidhi walam yaqul marka mana dhihin suma rasuulihi lama isticmaalin iyadoo aan garanayno xadiis kale inuu jiray oo nin uu yidhi rasuulka sal slam uu ku yidhi maa shaaa allah wa shi'ta wixii alla doonay adiguna aad doontay markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal alla ly slam bal maa shaaa allah waxda war waxaad tidhaahdaa wixii alla doonay uun keliya dheh mashii'ada alle iyo mashii'ada rasuulka ha isku xirinoo ha isku cadfine allah keliya mashii'ada u daa marka sheikhu wuxuu leeyahay farqiga marka u dhexeeya maxay tahay in hadda la ogolaaday ilallahi wa rasuulihi in waawul cadfigii lagu cadfo laisku xiro labadii magac iyo in maaragtay maasha allah washi'ta la diido farqiga u dhexeeya waa maxay jawaabtu waxay tahay buu leeyahay shiikhu jawaabtu waxay tahay buu leeyahay wixii shareeco ku saabsan wowga waa la isticmaali karaa allah wa rasuulu aclam waa la dhihi karaa waa lagu cadfi karaa wowgii sababtoo wixii rasuulka sal ly slam ka soo fulay oo sharci ah wuxuu la mid yahay wax allah ka yimid oo kale sida alla uu yidhi man yutic arasuula faqad ataaca allah qofkii rasuulka ateecaa allana waa uu ateecay waa qof alla ateecay ilaa inaan rasuulka ateecno waana la faraye laakiin arrimihii adduunyada ku saabsanaa iyo khalqigii alle guud ahaan iyo arrimahan caalamka in alla maarata wax kale lala xiriiriyo sax ma ahan sababta wax walba waxay hoos imaanayaan doonista alley mashiicadiis haddii qof uu yidhaahdo berri roob ma soo da'ayaa su-aasha noocaas oo kale ah oo la yidhaahdo allaahu wa rasuuluhu aclam alla iyo rasuulba u cilmi badan taasi waa qalad buu leeyahy sheekhu maxaa yeelay rasuulku sala alla alay slam dee qeybka ma oga berri roobka di'i doonaa de waa qeyb waa naga qarsoon yahay marka rasuulku sal slam qeybka ma ogeyn wixii la ogeysiiyo uun oo allah xaggiisa looga sheego uunbuu garanayay rasuulku sal alla ly slam marka waxaa qarsoon buu ogaa lama dhihi karo alla wuxuu yidhi qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah yacni waxaan samaawaadka ardada ku jiraabaa qeybka ma oga allah ma ogiye marka rususha intii alla doono uunbaa maarata loo sheegaa oo qeyb ah laakiin qeybkii og yihiin layskama dhihi karo wixii alla ogeysiiyo unbay og yihiin sidaa darteed waxaana caalamka ka dhacaya in la yidhaha maahan allah iyo rasuulkiisa og in la yidhaha maaha allah baa og waa in la yidhahdo laakiin haddii la yidhahdo waxaan ma xalaal ba mise waa xaaraan dee waa arrin sharci ku saabsan iyo diin ma og tahay marka oo lagu jawaabo allah wa rasuulu aclam allah iyo rasuul baa u cilmi badan taasi waa sax maxaa yeelay xukunka rasuulka sal ly slm arrimaha sharciga uu xukumo waa xukumkii alleh kama baxaayo xukumkii alleh man yutic arasuula faqad ataaca allaah qofkii rasuulka ateecaahi alla waa uu ateecay shiikhu marka mas'ale ayuu keenay wuxuu leeyahay yaa fadli badan cilmiga iyo jihaadka yaa la hormariyaa wuxuu leeyahay masaladaasi ahaanteeda haddii loo fiiriyo cilmiga ayaa ka fadli badan jihaadka maxaa yeelay dadka oo dhani cilmiga waa ay u wada baahan yihiin kulligood imaam axmedna wuxuu yidhi alcilmu laa yacdiluhu shay-un yacnii camal saalixa oo cilmiga la mida garan maaya buu leeyahay imaam axmed wax u dhigma oo lala simi karo cilmigii maba jiruu leeyahay laakiin haddee qof kasta ma aha waa liman saxad niyatuhu buu yidhi sheikhu waa qofkii niyaddiisu ay sax tahayoo cilmiga alla ula jeeda oo qasad fiican ka leh inuu jahliga naftiisa ka saaro muslimiintana jahliga uu ka saaro oo diinka alla uu barto oo diinta uu gargaaro oo u difaaco qasadkiisu waa sida marka liman salaxad niyatuhu inay weli jireenno u malaynayaa waa qofka niyaddiisa ay hagaagsanaato waa iskaaga dhow yihiin marka dee jihaadku marka asal ahaan qof kastuu waajib ku yahay lama laha oo alla wuxuu yidhi suuratu tawba wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa mu'miniinta maanay ahaanin munaasabna uma ahan in kulligood ay dagaalkii u wada dhaqaaqaan ee falowla nafara muxuu marka u aadi waayey oo ugu bixi waayey jihaadkii min kulli firqati minhum daa'ifa koox maxay u bixi weyse waa inay iskala qaybiyaan maarata muslimiintii oo qolo kalena ay marka fadhiisato ay harto oo rasuulka la joogto sal lla ly slam maxay samaynayeen marka liyatafaqahuu fi ddiini diinkiisi ay u fahmaan oo axkaamtii iyo waajibaadkii iyo soo degaayay iyo wixii soo cusboonaada yay xafidayaan oo weelaynayaan waliyundiruu qowmam si ay qooladooda ugu digaan waa kuwii jihaadka u baxay bay u digaayaan idaa rajacuu ilayhim hadday u soo noqdaan lacallahum yaxdaruun marka waxay mudan yihiin inay maaragtay iska ilaaliyaan cadaabkii alleh iyo ciqaabkiisi marka waxaa kala duwan qofkii camalka samaynayey oo cilmiga dalbaayey ama jihaadka samaynayey iyo wakhtigii laftiisiyaa kala duwan wakhti waxaa jira uu jihaadku horraynayo iyo wakhti cilmigu horraynayo wuu kala dhigdhigi doonaa shiikhu wuxuu leeyahay waxaa dhici karta qof dadka ka mid a inaan ku nidhaahno adiga waxaa kuu fiican oo kuu fadli badan jihaadkii qof kalena aan ku nidhaahdo waxaa kuu fadli badan adiga cilmigii haddii marka qofku uu yahay qof geesi ah xoogna leh firfircoon laakiin xoogaa aan maad xifdiga iyo ugu fiicnayn iyo fahamka iyo waxaa u wanaagsan jihaadkii inuu ku dadaalo isagaa u munaasabsan laakiin hadduu yahay qof maskaxdiisu aad u fiican tahay oo xifdiga ku fiican xujada maaragtay hagaajin yaqaano oo xujadiisu ay xoog leedahay waxaan leenahay waxaa kuu fadli badan adiga cilmigii baa kuu fadli badan marka waa haddii la fiiriyo qofkii laftiisi laakiin haddii wakhtiga la fiiriyo waa kala duwan tahay arrintu haddii la joogo wakhti culummadu ay badan yihiin oo alla uuna siiye culummo fara badanoo waxyaqaana oo dadkiina cilmiga gaarsiinaya laakiin meelihii islaamka laga difaacaya xuduudihii ay u baahan yihiin dad maaragtay taagan oo muslimkii difaaca marka waxaa fadli badan jihaadkii yaa fadli badan sababtoo culummo waa la haystaa laakiin haddii la joogo wakhti jahligii uu batay oo bidcooyinkiina ay aad u faafeen oo bulshadii ay aad bidcadu uga soo dhex muuqatay cilmigii baa fadli badan marka cilmigii baa la xoojinaya dhinaciisa la aadaya saddex arrimood baa jirtuu leeyahay shiikhu oo waajib ka dhigaysa cilmiga in la raadiyo waa marka bidcadu ay badato oo mujtamaci kusoo dhex faafto iyo marka la arko iyadoo dadku ay jawaabayaan cilmi la'aan oo qof walba uu maaragtay mujtahid iyo mufti iyo wax sheeganayo tan saddexaadna waa maxay aad baa masaa'isha cilmiga la isugu murmaayo haddana maaragtay si saxa laguma kala baxo oo cilmi baan jirin cilmi la'aan baa la iska doodaya haddii marka wax yacnii wax kala rajax aanay jirin oo jihaadkii iyo cilmigii maarata wax kala rajax aanay jirin dee waa nagii niri asalku waa in cilmigu uu fadli badan yahay faa'iidada lixaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay in hijradu ay ka mid tahay acmaashii saalixahayd ee wanaagsaneyd sababtoo allah iyo rasuulkiisa loola jeedaa camal kasta oo allah iyo rasuul loola jeedaana acmaashii saalixahayd buu ka mid yahay oo allaad ugu dhowaanaysaa alla u dhowaashada loo dhowaanaya yaa cibaado ah masale kale shiikhu yuu is weydiiyey wuxuu leeyahay hijradu sideedaba in dhulkii xumaa laga soo tago ma waajibba mase waa sunno jawaabtu waxay tahay arrintaas tafsiil baa ku jira si duuduuba u jawaabi mayno ee waa in la kala dhigdhigaa haddii qofku uu awood u leeyahay inuu diinkiisii muujisto oo aanu jirin qof wax ka celinaya hijradii markaa isaga waxay u tahay sunno ayay u tahay haddiise aanu awoodin inuu diintiisii muujisto hijradii waajib bay ku noqonaysaa waa inuu ka soo tagaa meesha aanu diinkiisa ku muujisan karin qaacidadu marka waa taas waxaa marka laga hadlayaana waa dhulka gaalada laakiin dhul maaragta dad fusaaqu ay ku nool yihiin hadduu jiro oo fisqiga muujisanaya waxaan leennahay hadduu qofku naftiisa uga baqo in waxa ay ku dhaceen ayagu uu isaguna ku dhaco hijradii isagana waajib bay ku noqonaysaa haddaanuusan ka baqaynin waajib kuma aha hijradii ee waxaan leennahay war adiga joogitaankaada haddiiba maarata wanaag uu ku jiro oo dadkii aad u hagaajin karto inaad joogto yaaba waajiba sababtoo dadkii baaba kuu baahan macruufkii baad dadka faraysaa munkarkii baad dadka ka reebaysaa waxaa shiikhu uu leeyahay waxaa wax lala yaabo ah in dadka qaarkood ayba beledka islaamka intay ka tagaan ay beledka gaalada aadayaan gaar ahaan marta dad maaragtay cilmi iyo lagu yaqaano meeshii la raba maarata bilaaddii muslimka inay anfacaan haddii marka dadkii uu hagaajinaayey dhulka islaamka ay ka tagaan yaa marka dhulkii muslimka hagaajinaayo dadkii mufsidiinta ahaa munkarkii maaragtay u caddaynaya oo ku inkiraaya waxaana dhici karta in dhulkii muslimka uu sii xumaado oo aad u sii kharibmo markii dadkii wanaagsanaa ay ka yaraadaan oo dadkii mufsidiinta iyo fusaaqdii ay kusii bataan laakiin qofkii wanaagsanaa hadduu dhulkii muslimka u joogo oo fusaaqdu ay joogtay oo alla dadkii ugu yeero hadba intuu awood leeyahay dee dad kale uu hagaajin doonaa dad kale markuu hagaajiyo iyaguna dad kale sii hagaajin doonaan ilaa marka ummaddii o dhan wada hagaagto marka de haddii dadku ay wada hagaagaan sida khaalibka ahi waa in qofkii madaxda aha ee dadka xukumayana isaguna uu hagaago ile bareshar iyo waxbuu dareemayaay laakiin arrinkaa waxaa kharibaba in mujtamacii hagaago ninkii madaxda ahana uu hagaago mararka qaarkood waaba dadkii wanaagsanaa laftooda waxaad arkaysaa kuwii wanaagsanaayoo kala tegaayooo firqo firqo iyo kooxo kooxo iyo xisbi xisbi iyo noqonayo way iskhilaafayaan mararka qaarkood masalo masaa'ishii diinta ka mid ah oo yacni ay dhici karto marka in laisku khilaafo khilaafkiina maarata wax oo aad munkar u aanu ahayn yaa waxaa dhici karta inay aad ugu kala go'aan gaar ahaan maaragtay dhulalka muslimiinta ay ku nool yihiin laakiin aanu islaamku ku xoog badnayn waxaa dhici karta inay dagaalamaan buu leeyahy shiikhu oo ay maaragtay aad isu gooyaan mathalan tusaale ahaan shiikhu wuxuu sheegay salaadda marka la dukanaayo in gacmihii kor loo qaado oo macnaha laabta iyo la saaro gacmaha arrin baa igu dhacday buu leeyahy aniga anoo mina jooga shiikhu kolley de sanad walba wuu xajin jira moogta ummaddana oo u faa'iidayn jira anoo mina jooga yaa waxaa ii yimid buu leeyahay oo wadaadkii maamulayay dadka tawciyada la siinaayo laba qolo oo afrika ka timid buu leeyahay oo isgaalaysiinaysa maxaa la isku gaalaysiinayaa waxay leeyihiin sida sunnaday waa maxay marka salaadda la taagan yahay in qofkii dukanaayey uu gacmihiisa laafta saaro qolo kalena waxay leeyihin maya waxaa sunno ah inuu iska sii daayo labada gacmood sidaaad kulley waddamada qaarkood aad ku aragteen oo yani maalikiyadu ay u badan yihiin waddamadaas galbeedka africa oo kale iyo nimankan shaacadana waxaas way sameeyaan iyagu waa baab kale iyagu marka waa masale wuxuu leeyahy sheikhu oo farci ah oo fudud usuushi ka mid maaha laakiin maxaa keena marka in laisku gaalaysiiyo qoladii lahayd marka waa sunno dee sidaasaana saxa waa sunne yaa waxay soo deliilsadeen xadiidkii ah man ragiba can sunnatii falaysa minii qofkii sunnadayda ka jeesta qofkaasi aniga iga mid ma ahan bukhaari muslim baa wariyey waxay leeyiin marka maadaama rasuulku sal slam uu ka beri noqday qofkii noocaaso kale waxaaso kale lagu arko waa gaaloobay bay leeyiin marka waxaa laisku gaalnimo xukmiyey arrinta noocaasoo kale masale farci ah oo xataa waa waajib aan la lahayn marka waxaa fiican buu leeyahay in xeqdiga iyo maaragtay collaytanka iyo la iska ilaaliya buu leeyahay oo de masaa'ishii fiqiga iyo camalka oo ay dhici karto in dadku ay isku khilaafaan in jamaacadii muslimiinta lagu kala burburiya maahan buu leeyahay marka sheikhu wuxuu leeyahay calaa kulli xaal duuduub ahaan in dhulkii gaalada laga soo haajiraahay la mid maaha sidii maaragtay bilaadii fisqiga in laga soo haajiro bilaadii fisqiga waxaan leenahay wuu leeyahy qofkii sabar oo dulqaado oo ajir raadso haddii aad tahay qof laga faa'iidsanayo adigu uu hagaajin karo bal waxaan leenahay buu yidhi waxaa dhici karta inaan idhaahno inaad ka soo tagto beledkaas fisqigu uu ku badan yahay adiga si gaara haddii laguu fiiriyo xaaraan bayba kaa tahay maadaama aad wax hagaajin karto alxadiidu athaani xadiidkii labaad can cumara radia allahu tacaala canhu cumar waxaa laga wariyey allah ka raali noqdee qaala inuu yidhi baynamaa naxnu juluusun cinda rasuulillahi sala alla ly slam daata yowmin wakhti aan fadhinay buu leeyahay rasuulka sal ly slam agtiisa maalin id talaca calaynaa rajulun nin baa nagu soo baxay buu yidhi shadiidu bayaadi siyaabi dharkiisa caddaankiisu uu aad u daran yahay oo aad u dharcad shadiidu sawaadi shacar madowga tintiisuna uu aad maarata u madow yahay laa yuraa calayhi atharu safar oo aanu ka muuqanin raadkii safarka walaa yacrifuhu mina axad qof annaga naga midahoo garanayana aanu jirin dadka qurabada ee aan magaalada deganayn dee qofka safar markuu ku yimaado basaasnimo iyo waxbaa ka muuqda moogta waa ninkan waa nooc kaluu yidhi marka mana garanayno haddana nin maaragtay safar ka muuqda maaha xataa jalasa ila anabiyi sala alla alay slam ilaa uu maaragtay soo fadhiistay rasuulka slam agtiisa fa asnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi labadiisii jilib yuu macnaha u tiiriyey dhinacii rasuulka sal slam oo aad buu macnaha ugu soo dhowaada waay rasuulka sal slam wa wadaca kafayhi calaa fakhidayhi labadiisii calaacaloodna wuxuu saaray labadiisii maaragtay fakhid cajiradiisi marka cajiradiisi isagaa laga wadaa oo isaga maaragtay cajiradiisii saaray miya mase cajiradii rasuulkuu saaray sala alla ly slam culamadu isku khilaafsan yihiin sheekh nucthamiin wuxuu rajiixi doonaa cajiradiyani maarata isaga inuu fakhidkiisa uu saaray oo aadaabta saasay ku jirtaa buu leeyahay ibnu xajar laakiin wuxuu rajaxaya culamo kale in rasuulka sal ly slam labadiis fakhid uu maaragtay saaray oo dee wuxuu muujinayaa macnaha in sidii nin iska caraabi oo kale uu yahay lewaa kaa wax weydiinaaye wa qaala marka wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow yani xataa yaa rasuulallah ma dhahayo soo ma jeedid akhbirnii can alislaam islaamkii iiga warran faqaala rasulullah sal sl rsulka allah wuxuu yidhi alislaamu an tashhadu an laa ilaaha illa allahu anna muxamedan rasuulullah islaamku waa inaad qirta buu leeyahay ood ka mara kacdo ood ictiraafto oo aad ku dhawaaqdo oo aad iltisaamto ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye oo inta aad nooshaana allah keliya aad caabudo taasna go'aansato wa anna muxamedan rasuulullah muxamedna uu yahay rasuulka alleh wa tuqiima asalaata salaadina aad ogto wa tuutiya zakaata zakadina aad bixiso wa tasuuma ramadaana bisha ramadaanna aad soonto wa taxuja albeyta beytkina aad u qasado in istatacta ilayhi sabiilaa haddii aad awood u yeelato oo zaad iyo raaxilo aad haysato qaala wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegta buu yidhi facajibnaa lahu waan la yaabna buu yidhi yas'aluhu waxbuu weydiinayaa wa yusadiquhu waana rumaynayaa wuxuu leeyahy run baad sheegtay oo qofka wax ka maqan yihiin oo cilmigu ka maqan yihiin muxuu maaragtay waa run baad sheegtay uu ka yidhaha waxba ma hinin be marka waan la yaabna buu leeyahy qof maaragtay waxna weydiinayo inaan waxba aqoon u muuqda haddana dee inuu wax yaqaano ay ka muuqanayso yusadiquhu waa iyaduna moogta waa inuu wax garanayo moogta qofka markaa waxaas run baad ku sheegtay yani adna waa garanaysa waay macnuhu waan la yaabna buu yidhi marka qaala wuxuu yidhi fa akhbirnii can aliimaani iimaanka bal iiga warran qaala wuxuu yidhi an tuumina billaah waa inaad allah rumaysaa wa malaa'ikatihi iyo malaa'igtiisii iyo wa kutubihi kutubtiisii iyo wa rusulihi rusushiisii iyo walyowmi alaakhir yowmi alqiyaamihi wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi qadarkii allana aad rumayso in alla uu wax walba hore u ogaa qorayna doonayna abuuray abuuraayana ama abuuray ila waxna waa la abuura waxna waa la abuurayaa qadarku marka intaasu ka kooban yahay waa afartaas shay khayrihi wa sharrihi kiisa maaragtay ku wanaagsan adiga iyo kiisa ku dhibaayaba waa inaad rumaysaa oo waxaa la hore u ogaa horena uu qoray uu doonay uuna abuuray qaala wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay qaala wuxuu yidhi fa akhbirnii can lixsaan bal ixsaankii ka warran buu yidhi isaga qaala wuxuu yidhi an tacbud allah waa inaad allah caabudo kaannaka taraahu sida adiga u arkaayo oo kale fain lam takun taraahu haddii aadan arkaynin fa innahu yaraaka wuu ku arkaa isagaa ku arka qaala wuxuu yidhi fa akhbirnii can isaacati saacaddii iiga warran buu yidhi qiyaamihii dhacayay qaala wuxuu yidhi malmas'uulu canha biaclama min asaa'il kan wax la weydiinaayo oo aniga ah buu leeyahy mogta rasuulka sal ly slam ma ahan mid uga cilmi badan saacaddu wakhtiga ay dhacayso midka wax weydiinaaya waxba iskuma dhaanuu leeyahy qaala wuxuu yidhi fa akhbirnii can amaaraati hadday sidaa tahay waxaad iiga warrantaa calaamaadka lagu garto qiyaamadii inay dhacayso qaala wuxuu yidhi an talida alamatu rabbatahaa in addoontii ay dhasho sayidadeedii dee iyada sayidka u ahayd marka waxaa dhici karta maada- sayid maadaama sayid u qabo iyada inay wax dhasho waxay dhashana ay sayid noqdaan maogta ama waxaa dhici karta wixii ay dhashay inay sayid noqdaan wixii baa isbedelaya iyadii addoon bay ahayd waxay dhashana sayid bay noqonayaan iyo qof laga dambeeyo oo la ixtiraamo yacni adduunkii baa degdeg isu bedelaya wa an tara alxufaata waa inaad aragto kuwii kabalaawayaasha ahaa oon wax kabaa haysanin alcuraata ee dhar la'aanu ay haysay oo xaalkoodu iska tacbaan ahaa alcaalata ee fuqarada ahaa ricaa'a ashaa'i ee ariga raaci jiray yatataawaluuna fi lbunyaani dhismihii inay ku tartamayaan ou leeyahy kaasina intaasoo dabaq baan dhisay kaasuna intaasoo dabaq baan dhisay gurigaygu saasuu waxaas waxaas ka dhisan yahay iyo wax noocaasoo kale ah waxaasa lagu faanaya shalana fuqaray ahaayeen eber ahayn waxba ma aysan haysan maantana waa kuwaasa ahaa daarihii ku tartamaya marka isbeddelkii baa degdeg ah suma intalaqa wuu iska dhaqaaqay ninkii su'aalaha weydiinaya wuu dhaqaaqay falabistu maliyan buu leeyahay marka cumar baa wuxuu leeyahay muddaan xoogaa joogay suma qaala marka wuxuu yidhi rasuulkii baa maaragtay wuxuu leeyahay yaa cumar cumarow atadrii man isaa'ilu ma garanaysaa midkii su'aasha weydiinaayey qultu waxaan idhi allahu wa rasuuluhu aclam alla iyo rasuul baa u cilmi badan qaala wuxuu yidhi fa innahu jibriil kaas aad arkaysay jibriil buu ahaa yucalli- ataakum waa idiin yimid yucallimukum diinakum isagoo diinkiini idin baraaya rawaahu muslim xadiidkaa muslim baa wariyey wabillahi towfiiq intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online